halkani waa washington lantaafka soomaaliga idaacadda v o ead ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efamyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo caalamkao dhan ad nagala socotaan bogga internetka ee v o a somali com
subax wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaanba waa aroor khamiisa shan iyo toban ay tahay bisha febraayo sannadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka idaacadeenna saaka iyo caalamkana wadajir halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona maxamed cabdi sandheere iyo anigoo ah sahre cabdi axmed
annaga waxaan arkaynaa wadahadal kasta oo nabad iyo wanaag iyo xasilooni keenaya maxaa la yihahdaa gobolka ama dal ka mida dalalka gobolka inuu yahay mid faa'iida leh waana soo dhowaynaynaa waana taageeraynaa kaasi wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya axmed ciise cawad oo sheegay in dowladda soomaaliya ay soo dhoweynayso wadahadallada u dhexeeya ururka honolef iyo dowladda etoobiya qodobada kale ad ku maqli doontaan idaacaddeenna saakana waxaa ka mida madaxweynihii hore ee dalka koonfur afrika jacob zuma oo xilkii iska casilay dadka soomaalida ee ku go'doonsan dalka libiya oo xaalkooda laga dayrinayo waraysi gaar ah ayaannu idinkaga haynaa
mucaaradka dalka jabuuti oo dhaliilay doorashada baarlamaan ee dalkaasi bishan ka dhacaysa iyo qodobo kaleba oo aad maqli doontaan balse marka hore haddii aan ku bilowno warkii dunida hogaamiyihii mucaaradka ahaa ee dalka zimbabwe morgan shangrai oo ku caanbaxay muddada dheer ee uu u adkaystay dagaalka uu la galay madaxweynihii muddada dheer dalkaasi soo xukumayay robert mugabe ayaa dhintay bilo kadib markii mugabe cadaadis xilka looga tuuray tobannaan sano uu haystay kadib shangrai waa hogaamiyihii mucaaradka ee dalka zimbabwe ayaa waxa uu ahaa lixdan iyo shan sano jir noloshiisa oo dhanna waxa uu kusoo qaatay dagaalka mugabe hase yeeshee hogaamiyaha mucaaradka waxa uu ku geeriyoodo dalka koonfur afrika halkaasi oo muddo aad u dheer cudurka kaankarada amaba kansarka loo yaqaano uu la liitay waxaana xaqiijiyey dhimashadiisa fiidnimadii xalayto mid ka mid a hogaamiyaasha xisbigiisa ka tirsanaa wuxuuna intaasi ku daray in dadaalkii dheeraa uu muddada dheer usoo galay in isbeddel siyaasadeed uu ka dhaco zimbabwe inuu ugu dambayntii arkay islamarkaasina xilka iyadoo laga tuuray mugabe oo soddon iyo siddeed sano xukumaya dalkaasi kadib uu geeriyooday morgan
arday horay u dhigan jiray dugsi sare oo lagu magacaabo broward county kuna yaalla gobolka florida ayaa xabad ku furay ardaydii iskuulkaasi halkaasina ku dilay toddobiyo toban ka mid a ardayga ayaa adabdarro darteed iskuulka horey looga yeriyey scott israel oo ah sherifka boward county ayaa dhacdadan ku sheegay maalin naxdin leh magaca ninka dhibta geystay ayuu ku sheegay nicholas cruz waxaana uu sherifku sheegay in cruz iskuulka lagu dhex qabtay iyadoo wax dhib ah aan laga marin ilaa iyo afar iyo toban arday oo kale ayaa ku dhaawacmay
warar soomaaliya iyo soomaalida guud ahaanba ku saabsan ayaa inoo soo socda kuwaasoo uu ka mid yahay waraysi aan la yeelanay wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya balse haddii aan ku horumarno madaxweynihii dalka koonfur afrika jacob zuma ayaa xilkii madaxtinimo ee dalkaasi iska casilay kadib markii buuq maalmihii dhowaa uu hareeyay xukunkiisa madaxweyne zuma ayaa la soo jeediyey in uu eedo musuq maasuq uu luga ku yeeshay iyo sidoo kaleeto eedo kaleeto oo ka imaanaya badi xubnaha xisbiga a n c ee uu isagu madaxda ka ahaa madaxweynaha oo markii horeba baaqyadan iska dhega tiray ayaa ugu dambeyntii t v-ga xalay waxa uu ka sheegay in xilkii madaxtinimo ee dalka koonfur afrika uu iska casilay haddaba khadka telefoonka ah ee wadankaasi waxa aan kula xiriiray mahad cumar cabdi oo ku sugan koonfur afrika magaalada capton halkaasi oo jaamacadda capton uu ka dhigtay miga ganacsiga iyo dhaqaalaha ugu horreyntii waxa aan weydiiyey bal sida loo arkay arrintan ha sahroy xalay cabaarihii saacaddu markay ahayd tobankii iyo badh xilliga south africa waxaa xilka ka degay madaxweynihii koonfur africa jacob zuma oo ka tirsanaa ururka loo yaqaan a a c africa national congress sababaha uu uga degay xilkana waxaa weeyaan madaxweynaha oo xisbigii asiga uu afartanka sano ka tirsanaa ay go-aan ku qaateen inay berito oo ah saakadan maantadan la jooga inay mataqaanaa baarlamaanka ay usoo jeediyaan waxa loo yaqaano fort of no confident si ay codka uga qaadaan madaxweynenimada uga qaadaan waa garta marka taasuu uga hortago ayuu xilka kasii degay miya intaan isaga laga qaadin khilaafkii soo jira muddada awgeed
saa daraaddeed wuxuu uga degay xilka wuxuu ogaa mar kastaba haddii saa ula socotaba xururka ururka leerada a n c du waxay ku leeyihiin boqolkiiba lixdan iyo laba cod baarlamaanka south africa marka boqolkiiba lixdan iyo labo iyo ururada mucaaradka oo kulli maantay isku wada afgartay inay xukun ka qaadaan daraaddeed ayuu wuxuu go-aan ku qaatay intaan taa iyo ceebtaa uusan la kulmin inuu isaga tega xukunka waa gartay sidee looga soo dhoweeyey xisbiga a n c oo muddo afartan sano si aad sheegtaba iyo ka badan uu kasoo ahaa hogaamiyaasha ugu sarsareeyo iyo guud ahaanba dalka oo muddo uu soo xukumaya sidee arrintan loo arkay
xaqiiqiyan haddii aan wax kaaga faallooda dhinacaas jacob suma waxyaalaha lagu xasuusta oo aadka iyo aadka maaragtay dadka ay u hayaan u dhegedhegayaan waxaa kamid a ninkan waa nin mataqana toddoba boqol iyo sideetan iyo saddex case amba mataqaana faldambiyeedyo lagu soo eedeeyey ninkan waa nin aada iyo aada loogu eedeeyey inuu mataqaanaa hanti lusi ballaaran oo corruption oo waddanka ka sameeyey saa ula socotay jacob suma waa shaksiga lagu eedeeyo in dadkii fakriga ahaa ou lahaa noloshooda hoos kor u qaadaya aada iyo aad hoo hoos ugu dhigay waddanka waxaa ka jirta shaqo la-aan ballaaran oo asiga lagu eedeeyo lacagtii waddanka hoos bay u dhacday dhaqaale ahaan marka waxyaalahaasoo dhan markii laysku geeyey dadku waxay dareemayaan mataqaanaa nafis iyo in ninka hadda la rabo in berito loo dhaaray oo loo yaqaano ciral ramafosa oo ururka haddana madax ka ah oo shan iyo labaatankii december loo doortay madaxweynaha ururka africa national congress oo xaqiiqihii leedo waa nin dhaqaalaha aada iyo aada ugu fiican oo dadka madow ee ugu qanisan waddanka kamid ah inuu noloshooda wax weyn ka beli doonabay aaminsan ka bedeli doonabay aaminsan yihiin waa tama hadow bal waxaad dib noo xasuusisaa maadaama xaaladahaas oo dhan ay soo jireen hadda asaga xilka uu ka tegay madaxweynihii koonfur africa intey u socota ayaa la leeyahy ma in xiisada ay dhacaan ayaa laga baqayaa xataa haddii ay dhici karto mase dadka sidaa hadda u banaan baxayaan waxaa laga yaabaa in isbedel weyn sida la filanaya inuu dhaco may waxa oo xiisad qalalaase oo laga cabsanayo ma jirto xaqiiqiyan taageero badan buu lahaa markii ninkan uu soo baxayo oo siyaasada kusoo biirayay saad ula socotidba asigu wuxuu kala wareegay xukunka nin la dhihi jiray tabo imbeki oo asigana exactly saan oo kale xukunka looga qaaday ayadoo hal san iyo bar ay u dhiman tahay marka waa uun sidii kale uun maaragtay wax xiisad laga baqayo ma lahan balse waxaa la filayaaba in dhaqaalaha waddanka uu aada iyo aada maaragtay usoo kaco haddii aan tusaale kugu soo qaato south african run maalinkii lacagta south africa la doortay ciral ramafosa wuxuu ahaa afar iyo toban ran iyo bar sarafka marka loo fiirsho maraykanka maantana wuxuu marayaa kow iyo toban ran iyo sentiyaal marka waad qiyaasi karaysaa isbedelka dhaqaale oo xataa la filayo iyo mataqaanaa isbedelka iyo horumarka la filayo
aada buu u mahadsan yahay mahad cumar cabdi oo ku sugan south africa ayuu kaasi ahaa khadka telefoonka iugu warramayay kadib markii jacob suma uu xilkii madaxtinimo ee dalkaasi ka degay
subax wanaagsan markale dhegeystayaal wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya axmed ciise cawad ayaa sheegay in soomaaliya ay soo dhoweyneyso wadahadallada u dhexeeya ururka o n lf iyo dowladda etoobiya wasiir cawad oo nagu soo booqday stuudiyaha v o ed ee magaalada washington ayaa sidoo kale ka hadlay qorshaha dalalka igaad ay doonayaan inay xuduudaha isugu furaan wariyaheenna falastiin axmed iimaan oo wasiirka wareystay ayaa ugu horreyn weydiisay halka ay hadda taagan tahay arrintii soomaaliya ee la xiriirtay xiisadda waddamada gacanka
arrintaas waa laga heshiiyey dhib hadda ka taagan ma jirto marka soomaaliya mowqifkeedii waxaa loo arkaa inuu yahay mid muxtarima midkii ku habboonaa midka dalalka adduunka badankooduna ay qaateen ugu badan dalalka carabta jaamacadda carabta kan afrikaanka yurubta yurubta oo dhan dal kasta oo arintaas mowqifka soomaaliya mid lamida ayuu ka qaatay marka haddii ay nuxnux jirtay waa laga duoobay ummadda soomaaliyeed madaxda soomaaliyeed kuwa gobolada madaxweynayaasha gobolada iyo dowladda dhexdana hadda arintii khilaaf kama taag
dhowaan waxaa la kulantay safiirka imaaraadka ra-isul wasaaruhuna waa la kulmay madaxweynuhuna wuu la kulmay ma waxaa jira waxyaaba ay imaaraadka carabta ka rabaan dowladda oo ama ku saabsan in xiriir dhow aada la yeelataan ama inaad ku fikir noqotaan maxay u ahaa saldhigga kulamadeena
horta siyaasadda arrimaha dibadda ee dowladda soomaaliyeed waxaa waaye inaan dal kasta xiriir dhow la leenahay oon dal kasta saaxiib la nahay imaaraadka waxay ka mid yihiin dalalka aan saaxiibka la nahay oo soomaaliya aada u taakuleeya u taageera kulanka safiirku kayga aniga aan la sameeyey wuxuu ahaa mid caadiya oo safaarado badan oo kaleeto aan la sameeyey maadaama aan ahaa safiir wasiir cusub
maalmaha waxaa ka socda magaalada muqdisho shir ay lahaayeen wakiilo ka socda wadamada iigaad oo lagaga hadlayay sidii dadka ku dhaqan wadamada iigaad ay u lahaan lahaayeen xorriyad ay ku socon karaan meeshay raba ay ku degi karaan ayna uga shaqaysan karaan sidee dowladda soomaaliya ay arrintaasi u aragtaa
dowladda soomaliya waa soo dhawaanaysa waa soo dhaweynaysa in horta sideeda waa mabda guud oo afrika oo dhami u socoto in afrika oo dhan ay lahaato xuduud isu furan oo maaragtay dadka iyo baacmishtarku uu ahaado mid furan dalalka igaadna waaba iska sii xigaan soomaalidana faa'iido gaara ugu jirto inaynu soomaaliya inaynu dalalka dariskeena ah oo kulligood ay qeyb weyn ka yihiin dad soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliya dhulka ay leedahay inay isu furaadaan oo isu socdaan waa arrin aan aada soo dhawaanayno aada u taageerayno danta soomaaliyeed ku jirta iyo danta gobolka
sidee u aragtaa wadahadallada u socday dowladda ethoobiya iyo o n l f dowladda federaalka ah golaha wasiirada hore waxay u sheegeen in o n l f ay u aqoonsan yihiin urur argagixiso hadda dowladda etoobiya la hadlaysa oo nairobi la fadhisa sidee idinku u arkaysaa
annaga waxaan u arkaynaa wadahadal kasta oo nabad iyo wanaag iyo xasilooni keenaya maxaa la yihahdaa gobolka ama dal ka mida dalalka gobolka inuu yahay mid faa'iido leh waana soo dhaweynaynaa waana taageeraynaa kaasi wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya axmed ciise cawad oo isagoo nagu soo boqday stuudiyaha v o eda ee magaalada washington u warramay wariyahayga falastiin axmed imaan dhegeystayaal waxaa naga xusuusinaa in waraysigaas oo dheer oo maqal iyo muuqaal ah aad haddaba ka heli karaysaan website-kayga v o a somaly dot com idaacadahayga soo socdae maantana aad sidoo kale ku maqli doontaan
wafdi ka socda dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa haatan ku sugan dalka libiya kaasi oo u kuurgelaya xaaladda soomaalida ee dalkaasi ku go-doonsan wafdigaasi waxaa ka mid a madaxa hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha axmed daahir cabdikariin nuur waryaheena haddaba haarun macruuf ayuuna khadka telefoonka ugu waramay waa markii ugu horeysay ee sidaas burburku u dhacay ama soomaaliya ay libiya iyo khadadkaasi dhinacaas ugu soo gudbaysay saraakiil ka tirsan dowladda ay timaado intana awalba safiir laguma lahayn jaarto afeeq baa jooga oo runtii rag dadaal badan iyo tininka kaalmo oo meesha jooga ay tahay marka bal inaan hal hal ilaa labaatameeyo soddoomeeyo qof oo dadka dhibku galay aan la sheekaysano oo xoogta helna ayagii laftigooda gacanta koobaada waa qodobka koowaad qodobka labaadna waxay ahayd in hay-adaha arrintan gacanta naga siinaya oo la diyaara kun iyo laba kun iyo saddex kun qof kastoo soomaaliya ee la noqonaya waa i o m ta iyo u n h r k inaan la kulanno keli keli annaga iyo ayaguna wada kulanno ayadana waanu samaynay waa midda saddexaad ee dadka dad yar baa xaafadaha iyo magaalooyinka jooga ee dadka intooda badan magafayaal baa haysta looma laha aragti iyo meel la gaari kara maaha laakiin qaybta kale oo labaad oo majoritiga waa dadka xeryaha dowladdu maamusho ku jira inaan dowladda libya authoritigooda aragno ayagina waan aragnay oo u qaybsanayaasha arrimaha carabta iyo arrimaha africa oo arrintu aadka u khusayso yaan maanta aragnay marka qiimaynta xaaladda iyo cidda ay ku xiran tahay inay dadkan nagu gacansiiso sidaan u celin lahayd inaan la kulanno isku xirno qaab wada shaqayn oo nidaamsan oo structure leh oo ilaa maanta ninka madaxda u ahaayo amta libiya aanu safaaradda wada tagnay xafiis aan ka abuurno dad ka mid ah hay-addooda uu meeshan saldhigga keeno dadkeena laftigooda loogu tababaro meel qofku inta yimaado informationka ku heli karo lagu diiwaangelin karo lagala xiriiri karo dowladda libiya sidaasna inay baxaan lagu saacidi karo qaybta kaleeta oo aan u nimid waa isku xirka maaha hay-aduhu kuwaan kaleeyahay kuwa soomaaliya kuwa soomaaliya sidaas bay xiriirka qayb uga yihiin qof kastoo laabta lixdii bilood oo soo socota baxaa la siin karaa sida dhadhaab dadka ka yimaada ama kuwa ka yimaada libiya i mean yemen ka yimaada ayagana isku xirnaanta hay-adaha imt unhr ka ee inta iyo kuwa soomaaliya isku xirkaas baa runtii iyo xog noqoshadaas baa muhiimada koowaad ahayd
waaye su-aasha la isweydiin karo dad badan isweydiinayaan waxa weeyaan dadka soomaalida ee libiya tahriibka ku imanaya ee doonaya inay meelo kale uga sii gudbaan rajaday u soo ordayaan iyo duruufta ka jirta maxaad ku soo aragteen meesha
waaya dhowr qaybood oo midda u horeysa aan caqliga bili-aadamku ogolayn ayaa horta mixnad u ah maxay tahay war qofkan soomaaliya intuu kasoo baxaya ethoobiya soo maraya suudaan soo maraya libiya dhexdeeda soo maraya inuu nolol inta kusoo gaaraya lama hubo hadduu soo gaarana saddex jeer ayadoo sidii xoolihii la kala iibsaday la jir dilay caafimaadkiisii nafaqadiisii iyo sharaftiisii dhammaatay ayuu horta inta imaanaya waa qodobka u horeeya waa jidka qodobka labaad yurub go-aan bay gaartay niman caloosha shaqaystayaal ah oo qaybihii immigrationka la shaqeynayo coast guard sharciyada looga dhigay laakiin kambaniyaal ah ayaa laga howlgeliyay waa la xiray badii cidina umay gudbi karto waa qofkii taga intiisa badan ama waa ku dhimanaya ama xuduudaaba laga qabanaya waa qodobka labaad qodobka saddexaad oo yar oo optionka ah wuxuu yahay niger baa waxaa laga furo xerooyin u n h r ku ay maamusho oo dadkii loo arko inay isdiiwaan geliyeen oo markii ay bixi lahaayeen la qabto oo weliba soomaalidu ilaa lix waddan keliya waaye ay ka mid tahay ayaa loo gudbinayaa xeradaasi qorshahooda dhan waxaa suurtagal ah afartan iyo dhowr kun baa hadda qaabkaas ku jira kun qiyaastii two percentage wax ka yar ayaa laga yaabaa sanadkiiba inay yurub u gudbiyaan inta ka horeysa waxay abid ahaan doonaan xoolo ku xiran niger oo meeshaas kaam kale lagu sii hayo marka intana kuma noolo faamilyadoodiiba ama biil iyo dadkii soo dirayaan oo maalin walbaaba magefa haysta oo inkaar qaba oo wax caqligu ogolyahay wuxuu ku samaynaya aan aan la garan karin meel kale oo usii gudbayna ma jiro iyo shaqo iyo camal iyo waxbarasho ee dadku waxa waaye waa dad dhintay sharaf iyo nololba kaasi waxa uu ahaa madaxa hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha soomaaliya axmed daahir cabdikariim nuur oo u warramayay waryaheenna haaruun macruuf dhegeystayaal waxaa naga xusuusina waraysigaasi oo dheer oo maqale waxaad ka heli kartaan boggan internetka ee v o a somaali dot com weli waxaad nagala socotaan idaacadda aroornimo ee v o a washington
subax wanaagsan markala dhegeystayaal dhammaantiinba badi xisbiyadii mucaaradka ee jabuuti ayaa ka hadhay doorashada baarlamaanka ee dalkaasi lagu wadan ay ka dhacdo dhammaadka bishan februari afhayeenkii hore ee dalada u s n ahna madaxa xisbiga m r d oo dowladda jabuuti ay mamnuucday mudane daahir axmed faarax ayaa stuudiyaha v o eda nagu soo booqday haddaba xaalka mucaaradka iyo doorashada dalkaasi ayaan ka waraystay waxaana nagu horreyn weydiiyey ujeedada socdaalkiisa ee dalka maraykanka ujeeddada socdaalkaygan dalka maraykanka waxa weeye inaan la kulmo mas-uuliyiinta maraykanka iyo hay-ado kale oo kala duwan oo dalkani ka jira iyo jaaliyadda reer jabuuti ee ku nool maraykanka siba taageerayaasha xusbiga m r d waan gartay imse cishaad imika joogtaa imsaad sii joogi doontaa waxaan imiday maalintii jimcihii bisha sagaalkeedii ayaan imiday washington waxa aan u dhaafi doonaa washington jimcaha soo socda magaalada maine halkaas ay ku nool yihiin dad reer jabuutiya oo iska tiro badan kadib waxaan u dhaafi doonaa dalka canada bisha saddex iyo labaatankeeda halkaa oon kula kulmi doono iyadana mas-uuliyiinta reer canada iyo dadka reer jabuuti ee ku nool halkaa kadib waxaan ku noqon doonaa dalka belgium oon imakaan ku suganahay bisha soo socota ee marj afarteeda haddii aan ku weydiiyo adigu waxaa tahay guddoomiye xisbiga m r d dowladdu xisbigaaga waxay ku tilmaantay xisbi sharci daraa inkastoo la shaqaynaysay mucaaradkii doorashadii sanadkii laba kun iyo saddex iyo tobankii dibaddaad u badnayd dadka qaarkii waxay isweydiiyaan daahir axmed faarax intuu waddanka joogo iyo intuu dibadda joogo intuu dibadda joogaa badan marka bal raadka aad ku yeelan karayso doorasho ka dhacda jabuuti
tani arrintani xusbigan xusbiga xusbigeega iyo sharcigiisa waa run si sharci daraa ayaa sharciga lanooga qaaday labadii kun iyo sideedii iyadoo lagu saleeyey been abuur uu talisku sameeyey oo lanaga been sheegay maxkamadan arrintaa horgeynay laakiin cadaalad madax bannaan jabuuti ma jirto taa kadibna maxkamadda waxaan guddiga xuquuqal insaanka ee jamciyadda qurumaha madoobey ee ku yaala magaalada janeefa dalka swiss ayaan u tabinay arrintayadii bishii novembar ee naga tagtay labadii kun iyo toddobiyo tobankii waanan sugaynaa waan ka dhor sugaynaa waanan ku rajoweynaa in guddigaasi uu ka run sheegi doono arrintaasi waa runoo dabadda inaan tago way jirtaa oo de duruufa igu kalifo dabadda waxaan laajibaan ku ahaa kadib markii dalkaygii aan ku dhibaatooday xadhig iyo lese kolkii dambana naftaydii baan u yaabay labadii kun iyo afartii baan ka qaxay xoogaa baan ka maqnaa sagaal sanaa dalka dabadda oo dalka belgium ee yurub ku noolaa laakiin kama aan maqnayn muuqaal ahaan haddaan jasad ahaan haddaan ka dheeraa maskax ahaan iyo howl ahaan kama aan maqnayn oo xusbigaygu uu ka howlgelayay dalka jariradayadii way ka soo baxaysay ana dee si joogtaa baan ula soconayay markii dambena waa anigii labadii kun iyo tobankii galay waan gartay waxaad xustay inaad maraykanka u timid inaad aragto dad siyaasiyiin oo maraykana iyo dadka taageerayaashaada ee reer jabuuti xisbigiina taageera hase yeeshee warbaahinta jabuuti gaar ahaan websayada qaarkood waxay qorayaan inaad halkan u timid inaad aragtid hay-ad taageerta dadka mucaaradka ah ee dowladahooda ka soo horjeeda oo tusaalayaal bay xitaa qorayaan madaxweyneyaal horey mucaarad ahaayo iminka xilka ku fadhiya qaarkood waxay ku doodayaan in xitaa redio la doonayo jabuuti dibaddeeda in laga furo kaasoo codkiisu soo gaadhay dalka jabuuti maxaad dadkaagu jawaabi lahayd
dadka halgamaaga ah sida iyada oo kale ee furfurnaanta siyaasadeed iyo dimuqraadi u halgamaya inay taageero helaan waa wax iska caadi weeyaan oo adduunyada dad baa jira daneeya in maxaa haydane wadanadu xorriyad ummaduhu ay xorriyad helaan daneeya ayaa jira xaq bayna u leeyihiin inayna taageeraan ay tacadiga talisku nagu hayo inay sidaan iskaga caabin lahayna garab galaan duulimaad maaha anagu hubma sidano waxa weeyaan waa xuquuqdoon baan nahay kolka hay-adaasi way jirtaa wayna garab gashaa waxaydan ugu garab gashana wax kale ay noo samaysay ma jirtee codka iyaga iyo xuquuqdeeda lagu tumanayo sidii ay u tabi lahaa unbay nagu garab gashaa wax iskana caadiga oo nidaamka adduunyadaba iska waafaqsan nidaamka adduunyada u yaallo weeyaan wax gaara maaha wax jijiida maaha talisku wuxuu ku bixiyaa millions dollar buu ku bixiyaa waxaa la yidhaha lobbyinga amba la yidhaahda maxay ahayd inay dhoweynta arrimihiisa ayuu ku bixiyaa lacagtaasoo miisaaniyadda dowladda ah annagu lacaga ma haysano waan taag daranahay laano miisaaniyaddii iyo xoolihii ummadaba taliska wala haysta laakiin wixii dad na garab galaya ee codkayaga garab galaya xaq baan u leenahay inaan inaan inaan nidhahno soo garab joogsada
kaasi wuxuu ahaa daahir axmed faarax gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee jabuuti m r d oo nagu soo boqday stuudiyaha v o eda ee magaalada washington aniga ayuuna iigu waramayey waxaanad ka dhegeysanayseen barnaamijka subaxnimo ee saaka iyo caalamka
mar kale ayaa waxaa laga soo warinayaa in mid ka mid a xabsiyada lagu hayo sagaashan iyo laba dhalinyaro soomaali ah oo la rabay in wadankan laga masaafuriyo dibse loogu soo celiyey in rabshada gacanka hadala iyaga iyo booliiska ay dhex mareen kadib markii ay ka cawdeen xabsiyadaas ay ku xiran yihiin haddaba khadka telefoonka waxaan ku wareystay maxamuud xasan b b c oo ka mid ah dadka u ololeeyay soomaalida minnesora mahadsan saaro maalintii jimcaha ahayd mid ka mid a labada xabsi oo legaldays oo ku yaala gobolka florida oo ay ku xirnaayeen konton iyo laba ka mid a soomaalida ee laga soo celiyay dalka senegal bishii december sanadkii tegay runtii xabsigaas wax badan ayaa annaga iyo loohada ka cabanay inta hadiya ay jiraan la xiriira dhinaca midakala soca iyo weliba xagga ee caafimaadka arrintani waxay ka bilaabatay caafimaad darre awgeed eearrimo la xiriira ayay dalbadeen maxaabiista in wax laga qabto kadibna waxaa lagu buufiyey sunta indhada kaga dhimaysiisa kadibna maalintaas runtii khasaare badan ayaa dhacay dhaawacyo badan ayaa soo gaaray labaatan ka mid a konton iyo labadaas ka sabtidii waxaa gaaray xabsiga looyaradii iyo qareenadii si ay u arkaan dhibkii dhacay iyo sida ay waxyihiin kadibna waxay soo xaqiijiyeen in tacdiye aada u xun loo geystay oo dhaawacyo badan oo culus qaarkood ay ku yaalaan markaasna runtii waxaa lagu tuntay sharcigii iyo xuquuqdii ay lahaayeen dadka maxaabiista saara saa ogtahay waddankan sharci ayaa ka yaalla qofka maxaabiista oo uu leeyahay xuquuq ah in la ilaaliyo caafimaadkiisa nabadgelyadiisa iyo dhammaanba noloshiisa marka runtii taas markii ay dhacday maalintii isniinta ahayd annaga iyo looyarada waxaan xareynay dacwo ka dhan ah taadiyadii ka dhacay xabsigii galdays kadibna waxaan u gudbinay maxkamadda miami ee u s federal courtiga arrintaas oo runtii aan sharaxaad dheer ka bixinay dhibaatadii ka dhacday waxaa qodobka kuwaad u cuskanay in ay ka dhacday midab kala sooc oo discrimination haddii waad ogta waddankan sharci baa ka yaalla midabka waa gartay bal waxaad ii kala sheegtaa marka markii kadib dacwadda aad xarayseen maxaa kasoo baxoo laydinku dhahay marka ugu horreysa waxa uu amray xaakimku in xabsigaas laga soo kaxeeyo maxaabiista oo la keeno xabsi ay controolaan qoladan ice ee immigrationka oo iyagu maadaama mas-uuliyadda ay leeyihiin in la keeno xabsi hadda ku yaalla miami ocrom haddii kaa aan la heli karin in la geeyo mid kale oo ice sababtoo hadda xabsiga ay ku jireen waxa waa county jail oo contracta ay siisay immigrationku ma ahayn xabsi immigrationku ay leeyihiin marka runtii taas waa mid midda labaad in la keeno dhammaanba caafimaadkii dadkii dhaawacdu ay soo gaareen report ah midda saddexaad waxa uu dalbaday in wasaaradda cadaaladda ee dalka maraykanka ay kiiskan galaan oo loo saaro guddi taga xabsigii dhibka uu ka dhacay hadda arrintan runtii waxaad ogtahay haddii mid ka mid a hay-adaha dawladdu ay suubiyaan wax tacdiya ama dembiya waxaa baara heer federaal wasaaradda cadaaladda guddigaas ayaa laga warsugaa sidoo kale waxaa meesha laga sheegay in isis ama immigrationka wax badan lagala hadlay xabsiga inuu ahayn xabsi fiican oo ay iska dhigi tireen iyaga laftigooda marka dembigii qayb weyn ayay ku leeyihiin sababta horaa arrintan lagala hadlay horey waxaa u jirta in dhalinyaradan dhowr jeer la sheegaya xataa in loo geystay jirdilo tacadiyo ay dhaceen maxkamado ay xareeyeen xataa nuqulo ka dhana arrinkaas marka hadda tan haddee haddana dhacday maxay yihiin waxa intaan kuxiga ood filan kartaan wallahi tilaabada anagu aan sugayno waddanka sharci ayaa ka jira anagu waxaa ugu horeyna oo aan dalbanay marka hore horta in maxaabiistan meesha ay ku jiraan laga wareejiyo oo xabsi nabadgelye ah oo caafimaadkooda lagu ilaalinayo iyo xuquuqooda la geeyo oo ay mas-uuliyadda qaataan immigrationka oo isis oo iyagu dadkan mas-uulka ah midda labaad haddee waddankan sharci baa ka jira in dadkii dembiga geystay la horkeena cadaaladda ayaan dalbanay oo guddiga wasaaradda federaalka ee cadaaladda imaanaya in ciddii geysatay lagala xisaabtamo mas-uuliyadeedii madaxdii xabsiga iyo dhammaanba askartii falka ku lahay dembigan in la horkeena cadaaladda oo lagu qaado waddankan waa waddan system iyo nidaam ka jiro waa waddan cadaalad ka jirto marka annaga waxaan ku qancaynaa sharciga waxa uu ka qaba arrintan wuu mahadsanyahay maxamuud xasan b b c oo igu warramaya khadka telefoonka minneapolis ayuu kaasi ah maxamed zahraay warkii ugu dambeeyey haddaan dhegeystayaashan ugu celiyo arday arday hore u dhigan jiray dugsiga sare boward county ee gobolka florida ayaa waxa uu dilay toddobiyo toban arday oo dugsigaasi dhiganayay afariyo toban kalena uu dhaawacay uu dhaawacay kolley faahfaahinta wararkaasna idaacadahayaga soo socda ayay ku dhegeysan doonaan dhegeystayaasheennu waan soo gebagabaynaynaa barnaamijkii saakii caalamka anigoo ah maxamed cabdi zahre cabdi axmed iyo bashiir abikar oo idinle sidaas iyo nabadgelya dhammaantiin